واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله وللجزم علامتان السكون والحذف واما السكون فيكون علامه للجزم في الفعل المضارع عن صحيح الاخر واما الحذف فيكون علامه للجزم في الفعل المضارع المعتل الاخر وفي الافعال التي رفعها بثبات النون waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa matn lujrumiya gaar ahaan baabkii baabu macrifati calaamaati alciraab ahaa waxaan sheegnay ciraabku inuu uqaybsamo afar rafco wax la yidhaha iyo nasbo wax la yidhaha iyo khafdo wax la yidhaha iyo jismo wax la yidhaha rafcadii waa soo qaadanay iyo calaamadihii rafcada lagu garanayo nasbihii sidoo kale waa soo qaadanay iyo calaamadihii lagu garanayo khafdadiina waa soo qaadanay iyo calaamadihii lagu garanayo waxaa noo haray oo icraabka qaybihiisana ugu dambeeya waxa la yidhaahdo jasma la yidhaahdo jasmaan maanta qaadayna hadii a la yidhahdo waxaa marka noogu dambeeyey khafdadii khafdadii marka waxaan sheegnay inay leedahay saddex calaamo oo calaamana ay tahay hoos dhig calaamana kordhig calaamana ya calaamada kordhigahi inay hal meela degto oo ah isimka maalaayansarifka isimka maalaayansarifkaana dadka waa ku cusub yahay xoogaa maaragtay fahamkiisuna tacab yar u leeyahay laakin haddii la fahmo waa la kala sooci karaa waxaan soo sheegnay maalaayansarifkaasu inuu uqaybsamo isim mufradana maalaayansarifka laga keeno jamaca tagsiirkana maalaayansarif laga keeno labadaba waa soo sheegnay waxaan sheegnay marka mid kastoo kamid a markii la khafdi tago in lagu khafdinaayo fatxa iyo kordhig lagu khafdinaayo oo laleeyahay ibrahima marartu biibrahima waa ism mufrada ama axmed oo ism mufrada ah marartu bimaaragtay biaxmeda laleeyahay hadday jamcu tagsiir tahay oo masaajid oo kale tahana waxaa laleeyaha niri marartu e bimasaajida ama waxaa leeyahay marartu bimasaabiixa masaabiixa laftikeedu waxa waaya jamcu tagsiir haddana waa maalaayansarif marartu bimasaabiixa ayaa laleeyahay waxaa soo haray oo aanan shala baraarujin dadka qaarna ay kitaabadii ku arkeen magacyadan hadda aan sheegnay qayb kamida oo hoos dhig aqbashay oo asalkii u laabatay waxaa jirta marar yar yara oo tirsile oo la tiriyo oo kalimaadkan qayb kamidu ay u laabtaan asalkii oo ismkii mmunsarifka ahay oo kale loo icraabo oo xaalato khafdo markay joogaan lagu lagu icraabo oo lagu khafdiyo hoos dhig lagu khafdiyo waxaa kamid a markii alu ay hore ka gasho alu markii hore ka gasho hadday xaalata khafdo joogto sida isimkii caadigaha ayaa lagu sameynaa oo kasro iyo hoos dhig ayaa lagu khafdinaa sida isimkii caadigaha oo munsarifka aha laakiin mar kastaba arrintaas u saameexi maydo in isimku u munsarif noqdo laba shaqalki ma laga helayo laakin hoos dhig yaa laga helaa hoos dhig yaa laga helaa waxaa kamid a oo daliil ahaan u daliila walaa tubaashiruhuna wa antum caasifuuna e filmasaajidi idinkoo ku ictikaafsan masaajida ilaahay gabdhaha maaragtay alla mubaasharoonina a ilahay leh subxaana watacaala cadadka ad qabtaan wa antum caakifuna fi lmasaajidi masaajidka muntagsiray noo aheyd haddii la khafdi tago xaalata khafdo ay joogtana maxaa lagu khafdinayey hoosdhigaa lagu khafdinayey hadeertan maxaa lagu khafdiyey waxaa lagu khafdinaya xaalatu khafda haday joogto kordhigaa lagu khafdinayo soo maha jamcsamcuga jamcutagsiirka iyo maalaayansarifka hadeer asagoo jamcu tagsiir oo maalaayansarifa waxaa lagu khafdiyey hoosdhig fi lmasaajidi ayaa li si hore ka gashay almasaajidina waa li almasaajidi maxaa la yiri dalka loo digay ala hore ka gashay soo maha waxyaaba marka saas oo kalea jira oo cilada oo hadday galaan lahoos dhigi karo hadday galaan lahoos dhigi karo way yaryihiin laakin inaan sheegn ugumaanaan talagelin lakin shalay aa yar simindaa kitaabka ku arkay qur-aanka aayadda oo keeno waa runtiis waa garo uleeyahay inuu keeno waxyaabaha saas oo kalea waxay kutusaayaan la socodka cashirka lala socdo iyo fahamka la fahmayo masalada wixii lagu sheegay wax kaa ishkaal geliya ama wax ka duwan haddaad aragto waxaad rabaa inaad keentaan raba marka taas waa saas fi lmasaajidi waxaa leeya marka waa fi lmasaajidi a laleeya marki ashu gasho ee fi lmasaajida la dhihi maayo si alaa gashay intaas waa ciladu marka kadibna sheku wuxuu usoo gudbay jasmaha waxa la yidhaha jasmuhu intii hore waa kadib yaryahay sababtu intii hore uga dhib yaryaha waa maxay asalka icraabka asmaada iyo afcaasha waxaa iska leh asmaada asalka u ah intii hore marka asmaa iyo afcaal qayb asmaada ku gaara iyo qayb afcaasha iyo asmaadaba isla leh ayay ahaayeen kan laakin isaga afcaasha ku gaariya afcaal kasta maana weliba waa ficilka mubaaric bes ficilka mubaaricanki xaalado laga soo reebaa jiroo noo imaan doona ficilka mubaaric qaybtiisa waayo waxa la ciraabaa kurtiisa ficil oo dhan waxa laga ciraabaa waa ficilka mubaaric ficilka mubaaric laftirkiisa qaybo laga soo reebaa jira marka waxaad ogaane wa xaalad jesmo markii la joogo jesmuhu waa langaab ma dhama kuwii hore o dhan dhirir kuma dhama tiradeed dhirir kuma dhama kuwii hore marka wuu dhib yar yahay laba calaamo kurtiis leeyahay marka labadaas calaamo calaamo kamid a waxaa la yidhaahdaa asukun waana mida asalka waa reeb calaamada kalena alxadf waa la yidhahda iyo jaritaan midda horaan ku hormaraynaa oo ah sukun oo asalka ah dee waxaan sheegnay rafco iyo nasbo iyo khabdo iyo jasmo iyo nasbo mid kasta oo kamid a calaamado inuu leeyahay lagu garto calaamadahaasna mid calaamada mas-uul u ah ama madax u ah jasmaha calaamadihiisu waaba labo labadana waxaa hogaamiyo asal u ah sukunka iyo reebka sukunka wuxuu yihi ama sukunu fa yakunu calaamata liljasmi fi ficli mubaarici asaxiix lail jasmaha sukunku wuxuu calaamad ugu noqdaa fi ficli mubaarici ficilkii mubaaric ee asaxiix alaakhiri meesha dambe ka ka caafimaadka habo ficilka mubaaric ayaa waxaa loo qaybiyaa ama ficilka mid saxiix laakhira iyo mid muctala oo muctal laakhira mid gadaal ka buka oo ka jiran oo cudurka qaba iyo mid gadaal ka fayow oo ka caafimaad qaba cudurkaas gadaalow ka qabaa waa maxay ma hargaba ma tibeya ma malaria waa maxay hargabka ficilku gadaal ka qabaaye ficilku hargabka gadaal uga dhacaay ama cudurka gadaal uga dhacaay waxa waaye saddex xaraf oo xuruufta caadiga kamid a xaraf kamid a haddii ficilka uu dambeeyo saddex xaraf oo xuruufta taqanaan kamid a oo xuruufta alif axmalaha kamid a xaraf kamid uu ficilku hadduu udambeeyo oo meesha udambeeyo ficilka uga jiro oo afca xuruufta ficilka markii la tiriyo xarafka u dambeeya oo saddexdaas xaraf xaraf kamida o yahay ficilkaasi waxaa laleeyaha muctalaak ficil gadaal ka buka waaya le haddii saddexdaas xaraf mid kamida usa gadaal uga jirin ee xuruufta kaleo tirada badani mid kamida u ficilka udambeeyana waxaa leeyaha waa saxiixulaakhir saddexdaas xaraf oo mid kamid a haddii ficilka uu udambeeyo oo ficilku muctalulaakhirka noqona waa saddex ma waa waawda waawda waa caadiga iyo yaada iyo alifta saddexdaas xuruufulmada la yidhah soo maa xuruufta xuruufulmadka la yidhahdo waayo saddexdaas xaraf oo ah waawda iyo yaada iyo yaada iyo alifta saddexdaas mid kamid uu ficilka hadda udambeeyo ficilkaasi waxaa la yidhaha muctala la yidhaha muctal waxaa laga yaabaa inuu ficilku ka buko oo ka galaan horay ka galaan inay dhexda ka galaan inay aakhir ka galaan hadar midka aan rabnaa waa midkii gadaal ka galeen oo muctalul aakhira la yidhaha marka meesha dambe mid ka jiran waayo oo uga jiran saddexdii xaraf mid kamid ah meesha dambe uga jiraa waa la fahmaa ka soo ma kaasa marka waxaa la yidhahdaa muxsalaakir kaasa la yidhahda waana noo imaan doonaa xadkigu noogu imaan doonaa marka ficilku hadduu saddexdaas xaraf mid kamida ka nabad qabo oo meesha u dambayda aan saddexdaas xaraf wax kamiduhu aysan la xariirin sida hadeertaan dahaba yadhabu oo kale yadhabu maxaa udambeeya ba udambayda badu saddexdii xaraf mid kamida miya ficilkaani gadaal ma ka jiray amase waa ka fayow yahay waa ka fayow yahay kharaja yakruju jimku waxaa udambeeya yakruju jima udambeya soo maaha jimku saddexdii xaraf ma kamid a ficilkaanu gadaal ma ka jiran yahay mase waa ka caafimaad qabaa waa ka caafimaad qabaa hadeer marka labadaasay mid kamid a labadaas ficil mid kamid a haddii xaalad jisme uu joogo ama cudurka jismaha u galo haddii la jismi tago maxaa lagu jisminaa reebaa lagu jisminaa sukuunaa lagu jisminaa marka waxaa lala imaanaa xaraf xuruufta wax jismiya oo noo imaan doona kamid a sida markaa nawaasibtii soo maraynay xaraf wax nasbiya aan ula imaanayno nawaasibta kamid a ayaan hadeertaana waxaan ula imaanayna xaraf wax jismiya oo jawaasimta kamid a iyo xuruufta wax jismiya markaasaan waxaan leenahay lam aan la imaanayna lam si hore oo xuruuf nisbaha maxay ahayd lan ay ahayd tan waa lam waa miim lam la imaado labadii ficil geli marka waxaad leedahay lam yadhab aad leedahay lam yadhab aad leedahay meesha u dambeeyay ficilka maxaa saartay sukuun iyo reeb lam yadhab marka yadhab waa ficil mudaaric waana majzuum wa calaamatu jasmihina asukunu waa reebka sidoo kale yakrujudi aan misaalina iyadana horay lamka geli waxaad leedahay lam yakruj aad leedahay yakruj maanta waa ficil mudaaric waa waa majzuum wa calaamatu jasmihi asukunu akala yakulu maxaa udambeeya yakulu ma saddexdii xaraf xaraf kamid a udambeeya waa fayowya ficilkaan maanta soo maaha horay lamka geli lam yakul aad leedahay lam yakul lam yakul aad leedahay ficilku marka hadduu gadaal ka caafimaad qabo waxaa lagu jismiyaa hadii wax wax jismiyaa ay galaan waxaa lagu jismiyaa reebaa lagu jismiyaa waxaa kaloo ka muuqda shardi kale ousan shiiku qeexin laakin ka muuqda gadaalna markii aan xadfiga maraynan aad ka dareemi doonto oo waa maxay shardi kalaa jira ou leeyahay oo horena aan usoo marnay shardigaas waxa waaye oo adartaana misaalkii aan misaalina ka muuqda shardiga kale oo uu leeyahay ficilka mudaaric markii lagu jisminayo reebka lagu jisminayo waa inuu yahay mid aan gadaal haddana waxba kala xariirin gadaal aan waxba kala xariirin horaan usoo marna ogaade inaan gadaal wax kala xariirin oo hadeertan kharaja yakruju gadaal maxaa kala xariira waxba dahaba yadhabu gadaal maxaa kala xariira akala ya'kulu maxaa gadaal kala xariira waxba kalama xariiraan marka waa inaan gadaal wax kala xariirin waa inuusa afcaalu khamsan noqon waa inuusa afcaalu khamsan noqon ficilku hadduusa meesha u dambeyda xuruufta saddexda ee ya-da iyo waawda iyo alifta uu xooga jirin ama uusa afcaalu khamsa inuu gadaal aan wax kala xariirin hadii la jasmiyo maxaa lagu jasminaa asukuma ayaa lagu jasminaa intaas mada fahmi ficilku haddau gadaal ka fayow yahay oo saddexdii xaraf oo waawda iyadii iyo aliftii aysa u dambeynin ama u maaragtay sidoo kale sidoo kalena u gadaal aan waxba kala xariirin maxaa lagu jasminaa ficilkaas asukuma ayaa lagu jasminaa sida dahaba yadhabu yadhabu maanta waxna gadaal kalama xariiraan xuruufta xarafka udambeeyana xuruuftii saddexdaa kamid maaha araja yakruju yakruju gadaal waxba kala kalama xariiraan xarafka udambeeyana xuruuftii saddexdaa ma kamid aha marka waxaa leeyaha lam yadhab lam yakruj ale yadhab ficil mudaaric majzuum wacalaamat jasmihi asukunu yakruj ficil mudaaric majzuum wacalaamat jasmihi asukun ayale intaas waa la fahma soo maa qaala waljasmi calaamataani asukunu walxadfu laba calaama ayaa jasmuhu leeyahay asukunu reebka iyo walxadfu jaritaanka وama الskun reebku fayakunu calaamata ljsm wuxuu noqdaa fi ficl mdaarc ficilkii mdaaric ee aصaxiix اakiri meesha dambe ka صaxiix ahay ee ka caafimaadka qabay meesha dambe ka caafimaadka qabay sidoo kale shardi kale ku darso oo ah inaan gadaalna wax kala xariirin inaan gadaalna wax kala xariirin وama xadfu xadfigii miyaa rabtaa fayakunu wuxuu noqdaa calaamata ljsm calaama jsmaha kutusida fi ficl mdaarici ficilkii mdaaric ee almuctali aakiri gadaal ka bukay iyo wa fi afcaali hamsati afcaal shanta ahayd alati kuwaasoo rafcuhaa bisabcati nuuni xadfigiina labadan meelood dega waa labadii aan soo reebnay labadii aan ushardino waa kii hore kii hore ogaada labadii aan ushardino on ka reebnay kii hore labadaas hadii la rabo in cudurka jasmada uu ku dhaco ama jasma ay gasho waxaa lagu ogaanayo waxawaaye waxa la yidhaha xadfi jaritaan labadaas waa labadee waa ficilka hadii meesha udambayda xarafka udambeeya u noqdo xuruufta cilada iyo xuruufta ficilka ku jirado mid kamida u noqdo oo ama waaw noqdo ama alif noqdo ama ya ya u noqdo saddexdaas mid kamida hadduu noqdo hadii la jasmi tago waxaa lagu jasmina waxa la yihaha xadfi la yihahdo jaritaan maxaa la jaraa waxaa la jaraa xarafkaas oo ku bukaa la jaraa xarfu cilaa la jaraa xarafka oo ku bukaday oona ya-da ama waawda ama alifta la jaraa misal hadeer dacaa ficilkeeda mubaaric waa maxay yadcuu waay yadcuu waman yadcu ha yadcuu macnaheedu waa maxay waa baryo soo maha waa baryo yadcuu waa baryo oo waa baryaa waay yadcuu waa baryaa maxaa udambeeya ficilkii ficilka maxaa udambeeya waawa udambeya ficilku ma bukaa mase waa caafimaad qabaa xagow ka bukaa awilka mase aakirka muctalul aakir waay ogaada hadduu muctalul aakir yahay maxaa lagu jisminaa maanta waa muctalul aakir aan nihi waa in la jismiyo maxaa lagu jisminaa xadfi wax la yidhaha xadfiyaa lagu jisminaa soo maha waxa la jaraana waa maxay waa wawda waa xarafka udambeeya wawda oo saw ku buka ficil ku bukada ayaa la jira markaasaa maxaa laleeyahay lam yadcu a laleeyahay sidiisii war ficilku iska ahaana wawdi iska goyna bas awel yadcu soo mahnayn lam hore ka geli wawda keliya goy lam yadcu ala bas lam yadcu wixii ka horeeyey yadcuda sideeda u istaagaysa lam yadcu ayaa le waa la fahmataa soo ma lam yadcu qaanka ka buuxda waxaa kamid ah ilahi wuxuu yihi subxaana watacala waman yadcu min duni lah waman yadcu maca allahi ilahan aakara waman yadcu maca allahi ilahan aakara laa burhana lah waman yadcu yadcu maanta waa ficil mubaaric mantaana waa waxyaaba wax jasmiye kamidta waa noo imaan doontaa marka waa majzuum yadcu waa majzuum wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcilati ale wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcilati xarfi cilihi iyo xarafkii uu ku jisaday ficilku oo la jaray ayaa calaamad xabsigiisa wa amaan ama calaamad jasmigiisa wa waa majzuum ficilku waxaana majzuum inuu yahay oo calaamad cudurka jasmadaha uu ku jiro waxa calaamad u ah aawi xarafkii u dambeeyey oo waawga ah aawo waa la goy soo maaha khalaas taasaa calaamad waxay u tahay in ficilkaan maanta majzuum yahay ee hadduusa majzuum ahaalen muxuu noqon lahaa yadcuu aw noqo laha soo maha yadcuu aw noqo laha taas marka waa hadii waa ugu dambeeyo haddii iya ugu dambaydo waa ramaa yarmi oo kale ramaa yarmi yarmi maxaa udambeeya yarmi waa utura waay maxaa udambeeya yaa udambeeya ficilkan maanta marka ma bukaa mase waa fayow yahay waa bukaa oo gadaal ka bukaa yo ku bukaa hadii lajismid tago waa iyaada la gooyo markaasaa lam hore laga gelina maxaa laleeyahay lam yar mi intaasa laleeyahy lam yar mi aa laleeyahy lam yar mi ayaa laleeyahy saasa laleeyahy marka yarmi maanta waa ficil mudaaric waa majzuum wa calaamatu jismi e xasfu xarfi lcilati saasa laleeyahy hadii carabi la yihahdo waay waa majzuuma waa jismisan yahay waxaana inuu jismisan yahay calaamadiisu ay tahay calaamada lagu ogaado inuu jismisan yahayna taaka waxay tahay in xarabki udambeeyo xuruf cillaha ahay mid xarabki udambeeyo xuruf cillaha in la jaray xarabki udambeeyo xuruf cillaha in la jaray waa calaamada jismihiisa kutusayda wa yarmi oo kale haddii alif udambeeyo maxaa misaal u ah yakshaa misaal u ah yakshaa maxaa udambeeya alifaa udambayda haddii marka jismaha laga cudurka jismaha uu galo oo lam laga hormariyo maxaa laleeyahay lam ya alaleya lam yaksha alaleya marka yaksha maanta waa ficil mudaaric waa majzuum wa calaamatu jasmihi e xasfu xarfi lcilati xarfi cilihii in la jaro ayaa maanta calaamada jasmihiisu ay tahay oo ah xarfi cillahaas oo ah alif ah shaygan marka maanta casirkan maanta waxaa ku jira wax yar oo ajnabi ku ah naxwada wax yar oo ajnabi naxwada ku ah oo marti u ah oo ah sarfi waa sarfi xuruf cillaha iyo meesha lagu galagartoma ficilka muctalaakirka iyo saxulaakirka iyo waxawaay waa waxawaa sarfiga cilmu sarfiga lagu yaqaana marka sheyga la jaray iyo sheygaan la jarin iyo cilada wax loo jaro waxyaabaha sarfiga lagu bartaa marka sheygaas intaas yarta waa janabiga ku jir intaas ala kuli xal waa lafahma soo ma see lagu ogaana waxa la gooyey waxa ay yihiin marka saas oo kale ficilkiio saas waxaad aragta lam yarmi aad arag ama lam yaksha ayaad arag ama lam yadcu waad aragta in wax ka go-an yihiin oo xarafka udambeeya uu go-an yahay laakin xarafku waa kee ma waawa ma ya-a ma alifa see lagu gartaa waxaa lagu gartaa hadba shaqalka udambeeya waxaasaad ku dhawaaqday shaqalka udambeeya shaqalkaasu waa shaqalkii ka horeeye wixii goonaa xuruuftaana wa mid kastoo kamid a shaqal gooniyaa ka hormara oo wawda maxaa ka hormara godaa ka hormarayo damo yaada maxaa ka hormara oosdhigaa ka hormara alifta maxaa ka hormara kordhigaa ka hormara ficilkaan marka udamb meesha udambaydahay hadday marka kor dhigan tahay maxay daliil u tahay waxa go-aan inay yihiin alif inay yihiin waxa go-aan haddii meesha udambaydaa hoos dhigan tahay hadeer intaad aragtana maxay daliil u tahay waxa go-aan inay yaa yihiin meesha udambaydaa hadday gudan tahayna maxay daliil u tahay waaw inay yihiin waxa go-aan intaas ma la fahmi meesha koowaad marka u xasiga u degaahiy waa ficilku hadduu yahay muctalul aakhir oo gadaal ka buko hadduu gadaal ka buko haddii cudurka jismadaha uu ku dhaco calaamada jismadiisa lagu gartahay waa xarafka uu ku buko in la gooyo waay sida yayaksha oo lam yaksha la yidhah iyo yarmi oo lam yarmi la yidhah iyo yadcu oo lam yadcu la yidhaahdo meesha labaad waxa ke wa fi lafcaali alkhamsati afcaashi shanta aheed waa meesha saddex maaratay labaad meesha labaad oo ficilka mudaaric calaamadaha lagu garto jismihiisa ay xasuul yahay waxa waaye meesha la yidhaahdo alafcaal alkhamsa afcaal alkhamsa dhowr mar aan soo marnay waxaan kusoo marnay xaalatu rafca waxaan kusoo marnay xaalatu nasba waxaan kusoo marnay waxaa adeertaan ku qaadanaynaa xaalatu jasmaan ku qaadanaynaa afcaal lkamsa waa afcaashi gadaal wax kala xiriireen ficilki gadaal wax kala xiriireen oo yafcaluuna iyo yafcalaani iyo tafcalu yafcaluuna iyo yafcalaani iyo tafcaluuna iyo tafcalaani iyo tafcaliina waay waa soo marnay soo maa ficilka noocaasa oo gadaal ashyaadaas kala xiriiraan haddii la jasmi tago maxaa lagu jasminaa xarafkii nuuntii in la gooyo nuuntii in la gooyo lagu jismina nuuntii in la gooyo ayaa lagu jismina markaasaa waxaa laleeyahay yadhabaani oo kale maxaa laleeyahay lam yadhabaa ayaa laleeyahay yadhabaani waxaa laleeyahay lam yadhabaa tadhabaani maxaa laleeyahay lam tadhabaa yadhabuuna maxaa laleeyahay lam yadhabuu tadhabuuna maxaa laleeyahay lam lam tadhabuu tadhabiina maxaa laleeyahay lam tadhabi marka xaalatu nasbo iyo xaalatu jasme markay joogaan labadaba maxaa afcaashan lagu jasmiya ama lagu nasbiyaa labadaba xaalatu nasbo maxaa lagu nasbinayey hayma maxaa lagu nasbinaya xaalatu nasbo marki la joogay calaamada nasbihiisu maxay ahayd ya calaamada nasbihiisu ma kordhigaya xasfu nuun ay maantana ma waa ma calaamadan jismihiisu waa xasfu nuun waa isku isku nuuc waay marka waxa lagu kala garanaa keliya hadba waxa ka horeeya waxaad la ogaataan ficilka mudaaric waana noo imaa doontaa ficilka mudaaric inuu weygiis yahay marfuuc ilaa ay kala laga geliyo wax wax nasbiya ama wax wax jismiya waa noo imaan doontaa ficilka mudaaric weligiis waa marfuuc ilaa laga geliyo wax ama wax nasbiya ama wax jismiya haddii wax wax nasbiya la geliyo muxuu noqonaa mansuub haddii wax wax jismiya la geliyana muxuu noqonaa majzum marka waa noo imaan doona calaa kullin jismadu laba calaamay leedahay calaamada koobaad waa maxay waa sukuunu isagaana raasi iyo madax u ah sukuunkuna ficilka mudaaric ee saxiixul aakhirka ah gadaalna aan waxba kala xiriirsan ayuu calaamad uga yahay halkaasuu degaa ficilka mudaaric ee saxiixul aakhirka ah gadaalna aan waxba kala xiriirsan afcaal khamsa aan ahayn waa la fahmaa sooma afcaal khamsuhu meesha u dambayda nuuna iyo waxbay noqe marka ficilka noocaasa ayaa waxaa la yidhaahdaa hadii la damco in la jismiyo waxaa lagu jisminaa asukun ayaa lagu jismina asukun ayaa lagu jismina haddii ou noqdo meesha u dambayda mid xuruufti cilada iyo saddexda mid kamid a ku wata oo muctalul aakhira ama u afcaalul khamsa noqdana maxaa lagu jisminaa xadfi wax la yidhaahdo muctalka marku yahay maxaa lagu jisminaa xadfu xarfi cilati xarfu cilihii iyo xarafku ku jiriday ama waawgii ahaa ama yaada ahaa ama alifta ahaa in la jiro a marku yahay muctalul aakhirka hadduu yahay afcaalul khamsa u yahana maxaa lagu jisminaa xadfiyaa lagu jismina lakin xadfigaas waa maxay wax la jaraa waa maxay waa nuuntii xadfiguna waa jaritaanki ogaada xadfi waa jaritaan wax la gooyo waayo marka marku muctalul aakhiriya waxa la goynayo waa maxay waa xarfu cila iyo xarafka dambe xarfu cilana waxa yidhi xarafku ku bukaday ficilku oo ama yaada ama waawda ama alifta ayaa la jaraa haddii uu yahay afcaalul khamsana maxaa la jaraa waana soo martay nuuntiyaa la jaraa yaan fahmin intaas wuxuu yiri marka shiku wa ama waliljazmi jazmuhu calaamataani yaa usugnaatay asukunu mida hore waa sukuun iyo reeb walxadfu tan labaadna waa xadfiga wa ama sukunu sukuunka miyaa rabtaa fa yakunu calaamatan calaamadu lijazmi unoqdaa bilficli mudaarici ficilkii mudaaric ee asaxiix alaakhiri saxiix alaakhirka iyo meesha dambe ka caafimaad kara saxiix alaakhirkana waa soo maray iyo midka cudurka ku qaba gadaal ka qaba cudurka wa ama alxadfu xadafka miyaad rabtaa fa yakunu calaamatan liljazmi unoqdaa bilficli mudaarici asna ficilka mudaaric ee almuctali alaakhiri muctali alaakhirka ee gadaal ka buka muctali alaakhirka gadaal ka buka saddexdii xaraf xarafka miduu udambeeyo waa u dambaydo yaa u dambaydo ama alif u dambaydo muctalulaakhir wa wa fi lafcaali alkhamsati iyo afcaal shantahada xadfigu galaa haddii marka muctal iyo gadaal ka buko waa lagu waa xadfigu xagu galaa waxa la jaraayo waa maxay xarfu calihi wa fi lafcaali alkhamsati afcaal afcaal afcaal khamsihi afcaal shanta ahayd na xadfigu waa galaa allatii afcaashaaso rafcuhaa markii la rafci tago waxa lagu rafcinaya ay ahaayeen bisabaati nuuni nuunta sugnaanteeda oo xaalatu rafco marka afcaalu kamsa joogtay maxaa lagu rafcinayay nuunta sugn nuunta sugnaanteeda lagu rafcinayay maantana waxaa lagu jasminaa nuuntii calaamada rafcadeeda ahayd in maanta maaragtay nuuntii la gooyo oo la yihahdo lam yadhaba lam ya'kulaa lam tadhabu lam ta'kuluu waxbaa lamidkaa la yihahdo wafi afcaali am wafi afcaali afcaashi alati afcaashaasu rafcuhaa bisabaati nuuni rafcigeeda waxa lagu rafcinaa sabaati nuunka ay ahaayeen sugnaanta nuunka hadda maanta xaalo jasma haday joogto waxaa lagu jasminayay waxa waay maaragtay waxa la yidhaahdo xadfu nuun ay maarata a a tusaale a maya maya xuruufta la sheegaya xuruufu cilaha oo ficilka meesha udambayda kureegu waa inay ficilka kamid tahay asalka ficilka kamid tahay waa markii asalka ficila kamid tahay laakin afcaashaan laleeyahay afcaal kamsa waaye gadaal waxaa kala xidhiida mararka qaar alif soo maaha marna waawa kala xidhiidta marna yaa kala xidhiidta waawdan iyo yaadan ficilku maku bukaa mase waa ficil bukamiyu noqonaa mase ficil caafimaad qabo noqonaa su-aashu waa saa soo maaha ma ku bukunayo oo ficilkaas muctal ma la dhahayo waayo afcaasha xuruuftaani waaba siyaado masalan yadhabu asalku waa soo maaha yadhabu ayuu ahaa markaasaa afcaal kamsa laga dhigay markaasaa waxaa la yidhi yadhabaani yadhabuna y tadhabiina ayaa layihi saasaa layidhi magadaala laga keenay oo masiyaada mase asal kelimada kamid tahay xuruuftan masiyaada mase asal kelimada kamid tahay waa siyaado xuruufta lagu sheega laakin oo ficilka uu ku bukaahi waa xuruufta ficilka ku daabacan way oo originaalka oo ficilka lagu soo saaro ahay sida yarmiyo oo kale yaa ka goy kara yaadan weligeed werigaa baad ku gartaa inaad ku jasmido oo xarf si un laala loo jira maane si kale weligood u hari maydo asalkii ku dhala asal ku dhala a macalin xaalfinasibi markaan joogna iyo xaalfinasibi markaan joogna oo wixii la keenayo misaarka ahay oo ama wax kasbinayay ama wax nasbinayay waa jidmu mar waxaa la yidhi lana la keeno waa jidmu nafsiyo sidaa marna waxaa la keenay lam oo miim dadaal ku leh oo iyaduna jidma ah waxaan jidma ahayn wax ma jismi karaan waxna ma nasbi karaan miyaan awleed waa jismi karaan waa nasbi karaan waa ku saamey waa ku saamey ha way maa kartaa jismo keliya maaha oo hadeerba waxaan misaalinay waman yadcu maca allahi ilahan aakara markaas waxa waaye qofkii baryaa ilahay keyrkii ilaah kala barya saasaa laga wada soo maha laa burhaana lahu bi fainama xisaabu cinda rabbi saas waa macnaheedu waxaa jira waxaan laan gaarin oo la yidhaahdo nawaafid iyo jawaazin nawaafid iyo jawaazin waa gaari doonaa wax yar kadib aan gaarin haddii la yidhahdo waxaas wax nasbiya iyo waxaas wax jasmiyo dhan mid kastoo kamid u hadduu ficilka ka hor maro hadduu nawaasib yahay ama wax wax nasbiye yahay ficilka waa nasbina ama jiidma ha noqdo ama yuusan noqonin hadduu wax wax jismiye yahana ficilka hadduu kahormaro ficilka waa jismina ama wax wax jidma ha noqdo ama jidmiyuusan noqoni marka waa noo imaan doontaa labadan marka waxaan usoo qaadanay inay u yar yihiin madaxna u yihiin nawaasibta iyo jawaasimta loo hormariyo saasaan tusaalaha usoo qaadanay iyo inaan fahamku soo dhaweyni laakin waxaa noo imaan doonaa iyagoo faahfaahsan noo imaan doonaa intaas waxaa dheer baabkii baab macrifati calaamaati icraab aha waa dhamaan waana baabka laisku kala hurfo oo xalqada lagu kala yareeyo oo kuleylka layskaga fududeeyo waa baabka lagu kala yaaco waa baabka laba qolob ay ku tagto qolada aan aada wax ufahmin ama aan aada wax umuraajacayn waa ku tagtaa se waxba iskaga darmaayo ma mansuubki manasbadii markuu marayo qaar iska tagaa qaar marki rafcaha lasoo gaaro iska dareeraya markii rafcaha dhexdiisa la marayo qaar markii nisbaha lasoo galo qaar markii qabdaha lasoo galo qaar jasmahii ku dareeraayo qola waa qoladaas qolana waa qolada caajislayda dadka caajizlada maarata cajziga oo asxaab xiisoolowga oo xiisaha ku socda marka hore cashirka la bilaabo diririga lagu soo leeyahay waa la imaana markii baabkan cabaar la wado oo baabkan adayg iyo wax laga dareemo awalba dad caajis ay ka caajis badan ay ahaayeen oo iska dareerayo iyagu markaasa xertu waxay dhihi jireen fulan markii laga hadlaa fulan naxwada ma dhigtay naxwada ma yaqaan markaasa waxay leeyihin fulan waxaa la yidhahdaa wuxuu kamid yahay asxaabta baab macrifata calaamaati icraab kamid yahay waa min baabi asxaabi baab macrifati calaamaati icraab maxay ka wadaan waxay ka wadaan baabu macrifati calaamaat icraab maba dhaaf weligii markastoo naxwo la bilaabo waa yimaadaa laakin baabu macrifati calaamaat icraab markii la marayo dhexda uga taga ama akhirka uga taga ama waa fahankaa ku adkaada ama waxa waaye waa caajislow wuxuuna u badan yahay inuu caajislow yahay hadda ilahay mahadiis baabka waa dhamaaday waxaana muuqata xalqadu intii maaha laakin haddana sidii la maleeyahayo maaha sidii la arki jiri ma noqon alxamdulilah weli ma kala harin dadki sidii loo maleeyahayo looma kala harin weli waa la sugan yahay waan raba raggu inay isreebaan marka oo la dadaalo nin kasta una u noqdo ninka wax reebay ninka la reeba usan noqonin nin kasta ninka wax reeba isagu ha noqda ninka la reeba usan noqonin tan kale baabkan baabka ku xiga ahi waa baab la yidhaahdo almucrabaatu kasmaani oo wixii la ciraabay oo aan soo marnay laba qaybood loo qaybina qayb xaraf lagu ciraabay iyo qayb shaqa lagu ciraabay waana baab muraajaco waa baabkii baab macrifati calaamaat icraab ahaa waktiguna waa nagu yariya aan kitaabka uhaysana inaan marka baabkii haddana mar labaad ku laabanaahi way adag tahay yo fahankiisii xabad xabad ugu laabano maantana waa isbuucii maalintii udambeyd oo khamiista ahayd jimco sabdi axad isniin saddex afartaas maalmood maxaan haysanaa fasaxaan haysanaa afartaas maalmood ha lagu soo muraajaceeyo oo xifdi ama shiful xifdi ha loo soo xifdiyo masaa-ishii maaragtay kusaabsaneed baabu macrifati calaamaat alciraab iyo wax kasta meesha meel kasta wixii lagu ciraabi lahaa iyo isimka mufradka wax lagu rafciyey waxa lagu nasbiyey waxa lagu khafdiyey waka iyo waxa lagu dejiyey iyo jamcu lmuanas asaalimka wax lagu rafciyo wax lagu nasbiyo saasa loo kala qaad qaado ay isagoo faci maaragtay cashirku shiilan maalinta ala yidhaahdo talaadada aan iskugu nimaano iyo baabkaas wuxuu noo noqonaa marka baabku qiraao raaxala noo noqonaa laakin haddaan haddeer aan la badaalin baabkan wuxuu noqonaa haddana in baabkii baabu macrifati calaamaat icraab lasoo celiso kala u noqdo ee aan maanta o dhan faraha taagtaagno sidii owal hore oo aan maanta o dhan wax miisaalino oo aan maanta o dhan luudnay noqone yaanaan marka gadaal naloo celin gadaal waxaa noo celin karaa inaan lasoo dadaalin in la dadaalana maay noo wad maxay yeeli kartaa horay noo dursi kartaa marka lasoo dadaalo wallahu subxaana watacaala aclam wabilahi tawfiq